habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha ogust waa sagaal iyo toban sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari hadda waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo xuseen barre aadan
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mida soomaaliya iyo qatar oo si wada jiro ah ugu dhawaaqay daahfurka mashruuca dhismaha dekedda hobyo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee jubbaland waxaan go'aansaday inaan tanaasulaad arrinkaaka nabadgelyo ree jubbaland nabadgelyaan ugu baabahaya aniguna iyo midnimo aniguna isin soomaaliyeed baan ahay mar walba soomaalinimada quweynay quweeya una taagan midnimada ummadda soomaaliyeed waana danaynhayaa marka waa midda saaka aniga soo celisay ee hadafkii iyo caradii iyo wixii aan ku jiray iga soo celisay
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurba joogta doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida xiisad ayaa la sheegay inay galabta ka taagnayd agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo kadib markii diyaarad la sheegay inay leeyihiin ciidamada etoobiya isku dayday inay kasoo degto garoonka warar aanu ka helnay mas-uuliyiin ku sugan kismaayo ayaa sheegaya in diyaaraddaasi markii dambe ay hawada ka noqotay iyada oo aan soo degin ciidamada maamul goboleedka jubbaland iyo kuwa kenya ayaa gacanta ku haya garoonka ilaa hadda ma cadda xaaladda ku qasabtay diyaaradda inay dib uga noqoto oo ka laabato garoonka diyaaradaha kismaayo waxaa lagu wadaa in maalinta khamiista ah ay ka dhacdo doorashada maamul goboleedka jubbaland
dowladda turkiga ayaa sheegtay in diyaarado dagaal ay maanta duqeeyeen koloyo baabuura oo ay la socdeen dad turkiya oo marayay gobolka idlib ee dalka suuriya wasaaradda gaashaandhigga turkiga ayaa sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay saddex qof oo reer turkiya kuwaasoo rayd ahaa waxaayna kusii jeedeen gobolka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee idlib weli ma cadda cidda fulisay weerarka hase yeeshee bilooyinkii dhowaa waxaa gobolka idlib duqeymo dhinaca cirka ka fulinayay diyaaradaha ruushka iyo kuwa suuriya wasaaradda gaashaandhigga turkiga ayaa si xoog leh u cambaaraysay duqeynta loo geystay kolonyada turkida ah waxayna weerarkaasi ku tilmaantay mid xadgudub ku ah heshiiska isfaham ee turkiga iyo ruushka ka gaadheen xaaladda gobolka idlib ee dalka suuriya dhowr qof oo ka mida muhaajiriin saarnaa markab ku sugan xeebta talyaaniga ayaa markabkaasi iska tuuray si ay u galaan dalka talyaaniga shaqaalaha markabka ayaa ka daba tegay oo kusoo celiyey markabka dushiisa dadkan ayaa rabay inay dabaal ku galaan jasiiradda lambadusa ee dalka talyaaniga markabkan ayaa dhex taagan xeebta talyaaniga iyadoo wasiirka arrimaha gudaha ee talyaaniga oo ah siyaasi moyal adag uu diiday in ay dadkaasi muhaajiriinta ah ee saaran markabku ay ku degaan talyaaniga markabka ayaa waxaa saaran boqol iyo toddoba qof oo muhaajiriin ah
madaxweynihii hore ee suudaan cumar xasan al bashiir ayaa maanta hor tegay maxkamad ku taalla magaalada khartuum si halkaasi looga bilaabo dacwado eedan la xidhiidha musuq maasuq uu ku kacay albashiir oo uu ciidanku xilka ka tuuray bishii abril kadib soddon sano oo uu talada hayay ayaa la kulmaya eedan la xidhiidha haysasho lacaga qalaad iyo inuu si sharci darraa ah hadiyada u qaatay albashiir ayaa dembibaarayaasha u sheegay inuu malaayiin dollar oo lacag cadaana ka helay dalka sacuudi carabiya sida laga soo xigtay dembibaare arrintaasi maxkamadda ka hor caddeeyey albashiir oo shan iyo toddobaatan jira ayaa ku labisnaa dharkii caddaaya suudaanta isaga oo sida maxkamaddu ay u socotana kala socday qafas uu ku dhex jiray hay-adda xuquuqda aadamaha ee amnesty international ayaa sheegtay in eedaha musuq maasuq ayna ahayn inay indhaha ka weeciyaan eedaha kale ee dardaran ee bashiir looga haysto maxkamadda waa maxkamadda dembiyada caalamiga ah
markaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa maanta si wada jira ugu dhawaaqay daafurka mashruuca dhismaha dekeda magaalada hobyo arrintan ayaa ka dambeysay markii wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi sheekh maxamed ibn cabdiraxmaan ibn jaasim althani uu booqasho ku yimid magaalada muqdisho maanta faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste wasiirka arrimaha dibadda dalka qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan bin jaasim altani iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku yimid magaalada muqdisho xubnaha la socday wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka gaadiidka iyo dekedaha dalkaasi jaasim bin sayf axmed waxaana garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed wafdigan ayaa u soo gudbay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya waxaana halkaasi kulan gaara ku yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda qatar iyadoo la sheegay in kulankaasi ay labada dhinac uga wada hadleen adkaynta xiriirka soo jireenkaha labada dowladood iyo dardargelinta howlaha mashaariicda ay qatar ka fuliso soomaaliya kulanka labada mas-uul kadib ayaa waxaa si wada jira saxaafadda ula hadlay wasiirada dekedaha ee qatar iyo soomaaliya waxaana ay shaaciyeen in dhowaan la bilaabayo dhismaha dekeda hobyo ee gobolka mudug maryan aweys jaamac wasiirka dekedaha soomaaliya oo ugu horreyn madasha ka hadashay ayaa sheegtay in wafdiga qatar ka socda arrimaha ay soomaaliya u yimaadeen ay ugu weyn tahay dardargelinta mashaariicda kala duwan ay dowladda qatar ka wada soomaaliya gaar ahaan dhismaha dekeda hobyo oo ay sheegtay in dhallinyaro badan ay shaqo abuur u noqon doonto runtii sharaf weynay noo tahay maanta in aan marti gelinayno runtii wafdi ka socda dalka qatar oo runtii kulan taariikhiha ay la qaateen ra-iisul wasaaraha waxaan runtii aan halkan aan ka dareemaynaa howlihii hore u socday oo bishii julaay aan ku tagnay hobyo iyo baraawe oo aan uga hadlaynay dhismaha arrimaha ku saabsan dekadaha iyo wadooyinka dalka soomaaliyeed ama lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo isdhexgalka inay runtii ay arrin bilow wanaagsan ay tahay maantana aan arkayna inay noo yimaadeen madaxdii ama mas-uuliyiintii ka socday dalka qatar si ay howshaasi ay u hirgeliyaan ama ay u dhammaystiraan howlihii hore loo bilaabay haddii ay ahaan lahayd wadooyinkii la bilaabay hadda dhismaheedii socda haddana waxaa inoo socda maanta ay u socdaan wafdigaani in ay marka ay soo soo bandhigaan goorta aan ku haminayno inaan bilowno dhismaha dalka dekeda hobyo oo runtii ahmiyad weyn inoo leh dhinaca dhaqaalaha iyo xiriirka soo jireenka aynu noo wad leenahay dalka qatar taasoo runtii xiriirkaasi ay badin doonto dhinaca shaqo abuurka dhalinyarada ama horumarinta bilicda wadanka ama horumarinta dhinaca shaqaalaha ama shaqo abuurka dalka taasoo runtii ahmiyad weyn inoo leh wasiirka dekedaha qatar oo isaguna goobta ka hadlay ayaa ka mahadceliyey qaabkii wafdigooda loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in dekeda hobyo loo dhisayo habka ugu casrisan ee dekadaha loo dhiso dhowaanna laga howlgalayo qorshaha dhismaheeda si shacabku uga faa'iidaystaan shirka jaraa'id oo ay mas-uuliyiinta ku shaacinayeen inay dhowaan bilaabayaan dhismaha dekeda hobyo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda qatar madaxweynaha galmudug iyo xubno ka tirsan golayaasha dowladda horaantii bishii diseembar ee sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka ayaa dowladaha soomaaliya ee qatar waxa ay magaalada dooxa ku kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca horumarka ah oo ay ka mid tahay dhismaha dekeda hobyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haddaba khadka telefoonka waxaa dhegeystayaal ku jira guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad guddoomiye marka hore soo dhowow marka xiga sideed u aragtaa mashruucan
aad baa u mahadsan tahay jaaliyadiie waana ku faraxsanahay runtii aragti aan ku qiyaasi karin mid hadala ayaa iiga muuqatay meeshaas oo ah farxad iyo reereyn iyo dib usoo horeysay hobyo mar haddii barnaamijkii aan muddada sugayna maanta shariirka ugu dambeeya la sameeyey lagu dhawaaqay qaabka loo dhisi lahaa iyo dhaqaalihii ku bixi lahaaba waxay caddeynta uga tahay jawaabtii aan dowladda ka sugay intii muddo ahayd oo runtii dhabeeyey marka waa waxaan la qiyaasi karay dadka deegaanku aada ugu faraxsanyey galmudug ahaan rabi ahaan iyo soomaal ahaanba aan ka mahad celinayno ogaga mahad celinayno dowladda qalab qaadakari mas-uuliyiinta ganacsiga xasanasirka arrimaha dibadda ra-iisul wasaaraha qaranka madaxad cali khayre dhammaan madaxweynaha galmudug iyo inta ka qayb qaadatay wasiirada gaadiidka badda iyo dekedaha yacni madaxweynaha federaalka intaba waxaan leenahay waa ku mahadsan yihiin kaqabeynta ay ku dhaleeyeen ballanqaadka ay sameeyeen waxaan sugaynaa keliya waxay tahay howlgalka waan gartay markaa goormaa lagu wadaa in la bilaabo
wallaahi intii sida hadda maanta ka muuqatay hadalkooda wuxuu ahaa in la bilaabaayo oo haddaba hawsha ay la galayo si dhaksi ah yani dismisiga lasoo saaro waxaa ku cadayd in maantaba ay bilaabanayso ka dambeeyo dowladii degada marka macnaheedu waxa waaye dhawaan waxaa bilaaban doono hadday noqon lahayd sijigadiiseeda ama sordhay ama hadday noqon lahayd isdiyaargarigeeda in dhawaan ay bilaabanayso ayaa ka muuqatay waana wax aad aan u shugeyna waan gartay aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad
hambalyo hambalyo madaxweynaha qaranka ra-iisul wasaaraha dowladda qalab ayaan uga mahad celinaya alla insha allah magaca reerka yimid haddii noqolee dowlad hubyo haddii noqolee yimid intaas waa kulmihii gaara oo aniga aan wato waana ku mahadsantaa weliga aad baad umahadsan tahay waa guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad khadka telefoonka ee magaalada hobyo ayuu si toosa ugu jiray isagoo ka warramayey mashruuc dhowaan laga bilaabayo dhismaha degmada waa dekedda degmada hobyo halkaad kala socoteenna waa v o a washington
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a oo uu soo diyaariyey soona jeedinayo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doorka dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan waxa uu barnaamijka la hadlay qaar ka mida dhakhaatiirta soomaaliyeed soomaaliya oo ka mida dalalka ay ka jiraan colaadaha ayaa dhakhaatiirta ka howlgashaa gaar ahaan kuwa daweeya dhaawacyada rasaasta iyo qaraxyada waxaa halista amni ee ay bulshada kale la wadaagaan u dheer cadaadis ka haysta xagga shaqada dhakhaatiirta oo aan ku fillayn xaddiga baahida jirta qalabka caafimaadka ee cusbitaallada oo liita iyo xitaa mararka qaar sahayda dawo ee isbitaallada oo gabaabsi gasha waxaa jira dhakhaatiir badan oo soomaaliyeed oo si nafhurnimo ah dadkooda ugu adeegayay muddo dheer laakiin aan kaafin karin baahida bulshada maadaama aysan cisbitaalladu ku qalabaysnayn qalabka casriga ah ee uu dhakhtar kastaa u baahan yahay doctor xuseen cusmaan oo loo yaqaano xuseen dheere waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii dhakhaatiirta ahayd ee ka badbaaday qaraxii hotel shamow ee sannadkii labada kun iyo sagaalkii waxa uu ka mid ahaa ardaydii ka qalinjebinaysay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir markii uu badbaaday kadib ayuu dalka shiinaha ka helay deeq waxbarasho isagoo takhasus ku soo sameeyey xanuunnada daweynta cunaha iyo dhegaha sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ayuu ku noqday soomaaliya waxa uu ka howlgalaa isbitalka daarushifa ee muqdisho waxa uu ka warramayaa kiisas si fudud dhakhaatiirtu ay wax uga qaban karaan laakiin markii hore ay ugu caalwaayeen maadaama aysan haysan qalabkii ku habboonaa
waxyaabaha fudud oo laakiin la isgareeyey waxaa kamid ah qof laqay macnaha bakteriga bakteriga oo loo isticmaalo raadiyaashii dabadiisa ayuu gabar yar oo lix bilood jirta ay la qabay inta maalin hooyadeed ilmo kale uga fastay bis hooyadii gabadhii naqabkii waa ku degay cuntadii way cun weysay wax walba way samayn weysay adiga muddo dheer marka waa lala dabuureysay isbitaallo badanaa la geeyey markii dambe tiigiyaa haysaa la dhahay daawo tiigiyaa loo waday adiga saddex bil ka bacdi ayuu gabadhi la ii keenay nin dhaktara iisoo refergareeyey ayadoo markaas laba bilood daawo tiigi wada markii aan qalabkeenu isticmaalnay oo fiirinay waxaa arkay meesha u dhexayso hawo mareenka iyo cunto mareenka neef mareenka iyo cunto mareenka meesha u dhexayso ayuu ku taagnaa bahalkan marka hawadina waa u diiday cuntadina waa u diiday haddaa aragtid waa ka naxataa gabadha sagaal bilood ay jirtaa laakiin waxanta gasha umalayna ilaahay waa noo guuley waa kasoo bixinay isla markii meeshaasay neef caadi ku qaadatay nolosheedii caadiga ahayd ayay lasoo qabsantay waxyaabahaas waxyaabihii soo maray waxay ugu waaweynay marka badanaa broblemka ugu badan waa caruurta waxaa jiro ilmo sunka wax iska geliyeen lagu hilmaamay hadda la dhahaayo hiligaa hiligaa sunka ugu yaal kansar waayo dibadda in loo qaado waayo dadka isdiyaariyeen oo dibadda u raadsanayaan marka dambe inta la kulantid waa wax yar oo shan daqiiqo ama laba daqiiqo ku filan in wax loogu qabto cunugaasna wax weyn u taraa laakiin maadaama qaybta ah ku shaqeeyo qayb gudaha ay tahay waxay u baahan tahay qalab oo gudaha wax loogu arko waxaa la dhahaa induscobic induscobigaas markaad ka haysatid dhoonkii waa ku arkay gudaheeda waa iskutagiyey dhegsi waa iskutagiyey sankii waa iskutagiyey laakiin wadankaas qalabkaas waagi hore ma yaalin alxamdulilah hadda waa haynaada intoo dhibaato badan ay jirto laakiin waxyaabo badan ilaa xad inti ah waa la keenay waxna waa laga qaban karaa kaysaskaasa ugu beddelnaa maalin walbana wayna soo maraan kaysaska badan kaysaya fudud oo musdireyn maanta ugu dambeysay gabar laga keenay iiraan oo shan bilood la wareejinayo shantaa waxaa uga jiray isbuunyada joodariga lagu jiro marka ilaahay waa noo fududeey waa kasoo bixinay marka waxyaabahaasa ugu daran oo kulligood wax laga qaban karo dadkiina dhibaato weyn ku kalifayo marka laga soo tago xanuunada caadiga ah soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida ay colaaduhu ka oogan yihiin oo waxaa dhakhaatiirtu ay la tacaalaan dhaawacyada ka dhasha qaraxyada iyo rasaasta sannadihii ugu dambeeyey waxaa dhaawacyada dadka ku waxyeelooba qaraxyada ka dhaca muqdisho iyo meelo kale oo soomaaliya ah loo qaadayay waddamo shisheeye waxaa ugu dambeeyey guddoomiyihii gobolka banaadir iyo duqii muqdisho allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cusmaan oo dhaawiciisa loo qaaday qatar markii dalka wax looga qaban waayey kadibna halkaa ku geeriyooday doctor maxamed yuusuf waxa uu muddo aad u dheer ka howlgelayey cusbitalka madiine ee magaalada muqdisho oo ka mid a cusbitallada dhaawacyada ugu badan ee rasaasta iyo qaraxyada soo daweeyey waxa uu uga warramay barnaamijka elayska baahida keenta iyadoo ay dhakhaatiir dalka joogaan in dhaawacyo dibad loo qaado horta horta waxaan kuu sheega maxamedow mid waa jirtaa oo dadkana soomaalida ah kuma kalsoono ictitaacdeeda iyo waxa ay qoon karaan wadamada loo diraayo wadamo qarax ka dhaca maahan wadamo dhaawac iyo cabadeed ka dhaca maahan isbitaallo fiican oo qof leeyihiin ayaa yaalo laakiin systemka iyo habka loo daaweeyo waxaa loo yihahda war surgery waa ka duwan tahay dhaawaca midida ah iyo dhaawacyada magaalooyinka nabadda ah ka dhaco waa ka duwan yihiin waxaa jirto declaration anaga aan sameyno oo ah markii aan qofki aan daaweyno oo xaaladiisa aan aragno aan aragno inuu daaweyn markaasiisa takhasuskeeda annaga aan haynin oo u baahan yahay cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee soomaaliya waxa uu ka mid ahaa guddigii gurmadka ee qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ee noqday kii ugu dhimashada iyo khasaaraha badnaa ee abid soo mara muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya waa colaada waa macadsan tahay adiga iyo saaxiibada kalete ee reer v o e da marka wallahi horta arrintaasi waa arrin xanuun badan oo muxuu ahay qofka dadkii oo iska dhimanaya dawo la-aan iyo qalab la-aan iyo u dhimanaya maaragtay muddo dheerna ay hawshaasi socotay waa waa waa waa dhibaato waaye waa xanuun badan tahay mararka qaarkoodna waxay noqon kartaa ciyaan darro dadka soomaaliyeed haysata marba markii ka horreeyay aada fiirido waxaad is leedahay waa la intii hore waa laga soo wanaagsanaanayaa yan tabaabusho la-aan ayaa jirta tabaabashadaasina waxaa umalaynayaa hadda in loo baahnaan lahaa in la iskaashado oo dawladda iyo muxuu ahay dadka hantida leh iyo muxuu ahay qurba joogta oo kaleeto la iska kaashado in isbitaal weyn oo macno weyn leh oo faliimada kala duwanna samayn kara dawooyinka da- kala duwanna dadka u samayn kara in wadanka laga helo oo muxuu aha mataqaanaa taasi ay noqoto wax dadka soomaaliyeed ka ka ka muxuu aha mataqaanaa kafaalo qaada baryadan joogtada dawladda aada leedahay diyaaraday soo diraydaa muddaa la baryayaa diyaaradaha hadda diyaaraddii ugu dambeysay oo dadka lagu qaaday diyaarad military bay ahayd marka waxa weeyaan meeshaasi aada iyo aad ayaa looga dayacan yahay waana wada shaqeyn la-aan iyo damaqa oo dadka ku liita xanuunka waxaana ay leeyihiin oo dadka ku liita waaye doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan waxa uu maamulaa adeega ambalaasta ee amiin oo muqdisho laga hirgeliyey sannadkii labada kun iyo lixdii shaqo kasta oo la rabo in la qabto saddex walxaaso ayaa asal u ah mid waa aqoon qalab iyo manbow ama aan dad ilaahi saddexdaa walxaaso ayaa ma- ayaa ugu muhiimsan marka la rabo qof in la badbaadiyana sababta ambalaas loo sameeyey qofka loo soo qaayo isbitaalka loo keenay waxay qofkaas in la badbaadiyo ayay laakiin soomaaliya adeegii dhammaystirnaay ee qof lagu badbaadi karay kama jiro waxaan silahay ku dambaabi maadaan ila arigaas dad badan way markaasi kici doonaan oo waxaa tusaale cad u ah sideetanooyadii markuu madaxweyne maxamed siyaad bare oo shirka galay waxaa loo qaaday dibadda afartan sano kadib mayorka magaalada muqdisho markii ay dhibka gaarin waxaa loo qaaday dalka dibaddiisa marka taa waxay kutusinaysaa inaysan qalabkii aqoontii inaysan inaysan maqanta meesha laakiin maan baawarka uu yaalo marka waxyaalo badan ka maqan soomaaliya adeegeeda caafimaadkana ma dhow mana dhamaystirmo mana dhamaystirmo xaqiiqatan doctor xuseen cusmaan ayaa isagu qaba in mas-uuliyadda kalsooni darrida shacabka ee dhakhaatiirtoodu iyo isbitaaladoodu ay tahay mid dhinacyo badan ay qayb ku leeyihiin runtii qaybo badan ayaa mas-uuliyaddeeda iskale waxaa ka mid ah dhinac ka ah dhakhaatiirta naftirkooda dhinacay ka yihiin sidaa u sheegtayba hadda dadkii dhinacay ka yihiin dowladdii ama institutionka jiray dhinacuu ka yahay kolo walba qaybay ka tahay marka wixii oo iswada biirsaday ayaa keenaya dhakhaatiirta dhinac waxay iga yihiin maadaama wadankii hadda system kala saarayo dhakhaatiirta kee sax ah kee aan sax ahayn dad badan oo aanan xirfadda lahayn ayaa ku shaqaysta marka qof dadkii waxay la kulmeen dad badan oo aysa kala saari karin ma dhakhaatiira ma aha miya laakiin magacii sheeganayo dawlad kala saaraysa ma jirto qof walba meeshuu rabo furanaya marka markuu furto qofkii laakiin bukaanka ahaa oo shacabka ahaa markuu u imaado wuxuu ugu imaanayaa biliif ah as dhakhtar inuu yahay qofkaan haddii ma kala sheegaayo qofkaan sax waayo mase ma saxsan marka arrintaas dhibaatuu kala kulmaa marka hadda wuxuu u saarinayaa wuxuu leeyahay waa kanaa dhibaatada yaa keenay dhakhtaraa keenay dhakhaatiirta wadanka joogtaa keentay markaasaa marka kalsoonidii ayaa ka dhumaysa midda labaad waxa waaye dadkii oo wacyigooda aada u hooseeya caafimaadka aada iyo aada u hooseeya maxaa yeelay inta badan populationkeena dad oo waxbartay educated ma ahan ma kala saari karaan maxaa saxsan maxaa saxsaneen see loo wajahayaa waxaa dhici karta dhakhtarkii oo saxsan qalabkii oo haysto in bukaankii aqoon daradiisa ama aamino daradiisa uu u tago u gacan galo qof aanan ehel u ahayn ama arrintaas in oo dhibaatana ay haddana kasoo gaarto maalin walba waxyaabaha nagu dhaca waxaa kamid ah dalqada ilmaa laga jaraa dalqada ma loo baahno in la jaro muna badanaana ma jirto waana xubin aad u muhiim ah laakiin maalin walba waa la jaraa sidiiaana loo fiiya cabdulaahi maxamed sharwac ayaa ku doodaya in madaxda iyo dhakhaatiirta adeega caafimaad dalka ka haysa aysan iska warqabin oo wixii xiriiri lahaa ay meesha ka maqan yihiin wallahi a- anigu colaadu si kale aan u dhegi lahaay anigu waxaan u dhegi lahaa waxa waaye waa doqonnimo iyo aqoon darro iyo xoog la-aan ayaa keenayda mathalan dhakhaatiir fiican ayaa wadanka jooga waxaa laga yaabaa dadka madaxda ah inaysan war u haynin waxaa laga yaabaa hay-adaha ku shaqada lihi inaysan tirakoob saxa iyo daraasado saxa ay aysan haynin marka wuxuu dhacaan ayaa lagu hambaabirayaa hambaabirkaasina marka waxa weeyaan waa doqonnimo tii ugu weyneyd waayo haddii hore loo sii fekero dhakhaatiirta la haysta la ogyahay qalabka magaalada yaalla la ogyahay magaalooyinka yaalla la ogyahay waxaan qabaa waxa weeyaan waa laga kaaftooni lahaa qof siyaasigii inuu isku muujiyo inuu wax wanaagsan sameynayo waa laga kaaftooni lahaa iyaguna way ka kaaftoomi lahaayeen siyaasiyiintu hay-adahan ku shaqada leh caafimaadkuna way ka kaaftoomi lahaayeen dhakhaatiirta soomaaliyeedna sharaf bay u noqon lahayd inay sidaasi noqoto marka dhakhaatiirta soomaaliyeed waxay leeyihiin urur la yiraahdo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed inuu isaga ku dhiiso macluumaad soo saaro oo u dhihi karayo intaas oo cudur ama muxuu ahay jab ama muxuu ahay gubasho waxa weeyaan wadanka gudihiisa waa lagu daweyn karaa waxaana u baahannahay hal dhakhtar oo ama laba dhakhtar oo specialista oo waxaas iyo waxaas oo aanan takhasuskeeda lahayn naga caawiyo macluumaadkaasi dhinacaa wuu ka maqan yahay dhakhaatiirta iyo dadka maaragtay caafimaadka ku shaqada leh wasaaradana wuu ka maqan yahay marka taasi way dhici kartaa marka qofka siyaasiga ah inuu u arko fursad uu isku muujin karo doctor maxamed yuusuf ayaan weydiiyey qalabka ka maqan cusbitaallada ee keena in dhaawacyada qaar dalka wax looga qaban waayo oo dibadaha loo qaado مثلا مثلا آه، دار عين ديال دار الكعب الحمد لله دار عين ديال مكحوة قلب أوضة هنا دار عين ديال هدول ياشي ودناها هناك سوى حركة كده iyo qalabka baaritaanka oo isbitaalada beli aysan aamin oo isbitaalada baraadika iyami qalabkaas iyo waxyaalahaas midda hadda takhasuska iyo cilmiga oo looga baahan yahay qalliimada qaar waa muhim in takasuska la qaato waa muhim in expertis ama khubara yani aqoontaas le qalimadaas samayn karto isbitaalladeena inta la keeno inay wax ku qalaan oo qalimada loola qabo oo aqoonta saas loola wareego laakiin qalabada qaar oo loo baahan yahay qof inta la qaado oo dibadda lagu soo daaweyey lacagta ku baxayso iyo qalabka loo baahan yahay lacagta aada waxaa u badan qalabka loo baahan yahay laakiin haddii muddo ay socoto safarkan iyo safarka hore iyo safarka saddexaad waxay noqonaysaa xataa inay ka badato qiimaha qalabkii haddii isan yahay doctor cabdulqaadir ayaa qaba in dhaqaale la'aan aysan ahayne arrintu ay salka ku hayso dhaqan waddamo badan oo afrika ah ka jira runtii horta waxaan la qaban karin ma jirto soomaaliyana lacag la-aan ma hayso ani sidaan aaminsanahay laakiin dhaqanka ka jira afrika oo dhan ayaa sidaa iska ah hadda laba kun iyo sagaalkii laba kun sagaal iyo tobankii nin waddan afrikaana wasiir ka noqday wasiirka caafimaad ka noqday sideed sana wasiirka ahay ayaan sugu nimid isbitaal ku yaal turkiga ismarxabeyn iyo iskalaanta bacdika iishee waa sheekeysanay hiskorigiisa iga sheegay wuxuu ii sheegay markii sideed sana wasiir caafimaad ah marka waxaan weydiiyey maxaad isbitaal adiga iyo dadka kale midka ah lagu daaweeyo uga dhisigiisiin waddanka marka runtii su-aalisay isii jawaabtoosii aad a ula yaabay wuxuu igu yiri xaqiiqatan dadkaanaga waa waana khiyaanay waxaan u haysanaa marka dadkii la og yihiin oo naga aarsanayaan marka anigu waxaan aaminsanahay qalab lama waayin lacag la-aan ma ma jirto isbitaallo waaweyn oo laisku hadlay karo oo dadka atleast dadka madaxda ah lagu isku isku isku daaweyn karaa naftooda ku aamini karaa waddanka in laga sameeyo afartan sano kadib in maanta dadkii madaxda ahaay ama dadkii kaasi awoodi karin si awoodi karin waa iska dhimanaya kii awoodi karin dalka dibadiisu aadaya marka meeshaas qole waxaa jirta is leeyahay aniga waa go-aano taban ayaa jira una baahan in laga qaato research inta laga sameeyo maxaa naga qaldan la yidhaahdo adeegan caafimaadka hadee laga horumari karaa sidee loo horumarin karaa soomaaliya waxaa ku yaalla ama gobolka banaadir keli ah waxaa ku yaala toban cisbitaal oo dawladeeda oo fitra lahaa jiri none of them oo shaqeyna ma jiro maanta marka laga yaabo hal cisbitaalna laba laga reebo marka waxaan u baahannaha in dib la isugu laabto oo la akriyo wixii usoo horeeyey iyo waxa maanta aan taagana iyo waxa berita la aadi doono doctor xuseen ayaa qaba in rajo ay muuqato rajadaas haddii lo- wax walba dadaal waayo haddii loo dadaalo rajadaas aad iyo aaday u muuqataa wax badanna waa laga qaban karaa maxaa yeelay haddii meeshaan la la helo nidaam sax ah oo kala saarayo dhakhaatiirta qualitiga leh ama dhakhaatiirta sida saxda ah iyo waxa kale nidaam kala saarayo haddii la helo haddii la helo in la xoojiyo systemka caafimaadka oo taakula fiican dhaqaalo fiican wax loo sameeyo marka haddii la dadaalo waa la gaari karaa si weliba fudud aa lagu gaari karaa sida aan aaminsanahay
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan waxaan ku eegaynay doorka dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan waxa uu barnaamijka la hadlay qaar ka mida dhakhaatiirta soomaaliyeed intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaano allah
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybii kale idaacaddeenan gudagelayna qodobada in kusoo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnadii luwi barnaamijkii qurbe marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xiisad ayaa la sheegay inay galabta ka taagnayd garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo kadib markii diyaarad la sheegay inay leeyihiin ciidamada etoobiya ay isku dayday inay kasoo degto garoonka warar aanu ka helnay mas-uuliyiin ku sugan kismaayo ayaa sheegaya in diyaaraddaasi markii dambe ay hawada dib ugu noqotay iyadoo aan kasoo degin garoonka ciidamada maamul goboleedka jubbaland iyo kuwa kenya ayaa gacanta ku haya garoonka ilaa haddana ma cadda xaaladda ku qasabtay diyaaradda in ay dib uga noqoto garoonka diyaaradaha
dowladda turkiga ayaa sheegtay in diyaarado dagaal ay maanta duqeeyeen kolonyo baabuur oo ay la socdeen dad turki ah oo marayay gobolka idlib ee dalka suuriya wasaaradda gaashaandhigga turkiga ayaa sheegtay inay duqaantaasi lagu dilay saddex qof oo turki rayid ah waxayna kusii jeedeen gobolka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee idlib
halkan dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maanta waxaa caalamka laga xusay maalinta biniaadanimada adduunka waxaana munaasabad looga hadlayo xaaladda biniaadanimo ee soomaaliya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa inoo haya
kulan dood cilmiyeeda oo lagu maamuusayo maalinta bani aadminimada adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha bani aadminimada dowladda dhexe ee soomaaliya xubno ka socday maamul goboleedyada enji-oyada madaxa bannaan iyo ururada bulshada rayidka waxaana muddadii uu soconayay si weyn loogu lafaguray xaaladda bini aadminimo ee dunida gaar ahaan tan soomaaliya waxaana halkudhigga sanadkani uu ahaa doorka ay haweenku ku leeyihiin ka qayb qaadashada arrimaha la xiriira bini aadminimada wener shortin oo ah wakiilka unisef ee soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inay tahay arrin dhib badan soomaaliya in haweenku ay ka shaqeeyaan arrimaha bani aadminimada waxaana uu xusay inay wajahaan tacadiyo kala duwan oo isugu jira dil kubsi iyo wixii la halmaala
dabcan dhammaanteen waan ognahay in ka dhex shaqaynta gudaha soomaaliya ay tahay mid aad ku dhex shaqaynayso xaalad aad u adag gaar ahaan dumarka ka shaqeeya arrimaha gargaarka guud ahaan dumarka bulshadan waxay la kulmaan dhil xadgudub iyo xadgudubyo dhinaca galmada ah iyo kuwo ku salaysan jinsiga nasiib darrena dumarka ka shaqeeya gargaarka waxay sidoo kale si joogta ugula kulmaan arrimahan qaar ka mid a saaxiibadeen ee halkan fadhiyey waxa ay ka hadleen oo ay dadka la wadaageen sheekooyinkooda gaarka ah ee ku saabsan arrimahan waxayna ila tahay in arrimahan loo baahan yahay inay soo ifbaxaan loona baahan yahay in aan ka fikirno sidii loo horumarin lahaa xaaladda ay ku shaqeeyaan haweenka saaxiibadeen ah wasiirka haweenka iyo xuquuqulisaanka dowladda soomaaliya deeqo yaasiin ayaa hoosta ka xariiqday in haweenka soomaaliya ay qaadeen tallaabooyin horumar leh islamarkaana ay ka lib keeneen arrimaha la xiriira xasiloonida In the difficult years of conflict, Somali women demonstrated unprecedented resilience in sustaining livelihood of whole communities.
sannadihii adkaa ee ay iskahorimaadyada ka jireen soomaaliya haweenka soomaaliyeed waxa ay muujiyeen u adkaysasho aan caadi ahayn oo ku aadan joogtaynta habnololeedka bulshada oo dhan marka laga soo taga qaadista tallaabooyin wax ku ool ah intii karaankooda ah waxa ay qayb ka qaateen inay kaalin ka geystaan nabadda iyo dhismaha dowladnimo iyaga oo ilaalinaya qoysaska oo ay biilka u soo saarayeen haweenka soomaaliyeed waxa ay codkooda ku horumariyeen axdiga haweenka kaas oo ay ku xireen shuruudo ah in dumarka lagu daro dhammaan dhinacyada nolosha oo dhan lix iyo toban sano ka hor ayay ahayd markii hoteel ku yaalla magaalada bakdaad ee dalka ciraaq weerar lagu qaaday ay ku geeriyoodeen laba iyo labaatan qof oo uu ku jiro wakiilkii qaramada midoobay u fadhiyey dalkaasi taasoo sababtay in fadhi ay qaramada midoobay ka yeesheen arrintaasi labada kun iyo sagaalkii ay aqoonsadeen in maalinta sagaal iyo tobanka agost ay noqoto maalinta bani aadminimada adduunka waxaana munaasabadani sanad walba looga dabaaldegaa dunida xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa mar kale mid ka mid a odayaasha dhaqanka jubbaland ayaa sheegay inuu beddelay mowqifkiisii haatanna u tanaasulay nabadda jubbaland sida uu ka sheegay uu ku sheegay cod video ah oo laga soo duubay arrintaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee jubbaland waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyeenna xuseen barre aadan dowlad goboleedka jubbaland waxaa weli ka taagan muranka la xidhiidha hanaanka loo qabanayo doorashada ka dhici doonta maamulkaasi ee lagu soo dooranayo ama lagu xulayo madaxweynaha mustaqbalka ee jubbaland golaha xukuumadda ee federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalk iyo dib u heshiisiinta ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay wasaaraddu si dhow ula socotay dhacdooyinkii ka dhacayay dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda ayaa soo saartay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in habraacyada loo maray xulista liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xuleeyey aanay waafaqsanayn diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalk ee soomaaliya sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in aan dariiq sharci ah loo marin dhammaystirka soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeedeeda ku sheegtay in doorasho kasta oo ku dhacda sifo baalmarsan dastuurka federaalk soomaaliya in ay noqon doonaan doorashooyinkaasi sida ay wasaaraddu sheegtay waxba kama jiraan ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa waxa ay diyaar u tahay sida ay sheegtay in ay qayb ka qaadato goobjoogna ka noqoto in ay jubbaland ka soo baxaan doorashooyin wadar ogol ah oo lagu qanacsan yahay sida ay wasaaraddu hadalka u dhigtay laakiin dhinaca kale xildhibaano ka kooban labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo in muddo ah ku sugnaa dowlad goboleedka jubbaland kuwaasoo u yimid sida ay sheegeen u kuurgelidda iyo goobjoogka noqoshada geedi socodka iyo hanaanka doorashooyinka hay-adaha dastuuriga ah ayaa soo saaray iyaguna bayaan ay ku xuseen dhowr qodob xildhibaanada ayaa sheegay in soomaaliya ay tahay dal madax bannaan oo leh dastuur iyo shuruuc ay ku cad yihiin in nidaamka xukun ee dalka uu qaatay uu yahay hanaan federaal ah sida ay qeexayaan qodobada dastuurku xildhibaanada iyo senatarada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa eedeyn u jeediyey golaha xukuumadda federaalka iyaga oo ku eedeeyey in ay ayaan darro tahay in hay-adda fulinta ee dowladda federaalku ay iska indhatirayso sida ay sheegeen dastuurka iyo shuruucda dalka u degan xildhibaanada ayaa sidoo kale ku eedeeyey xukuumadda federaalk ee soomaaliya in si dastuurka iyo shuruucda dalka baalmarsan ay faragelin ugu hayso hanaanka doorashada ee dowlad goboleedka jubbaland war-saxaafadeedka ay soo saareen xildhibaanadu ayaa waxay ku sheegeen in dadaalada toddobaadyadii laga soo gudbay ay beesha caalamka ku bixinaysay arrimaha doorashooyinka jubbaland ay u muuqdeen kuwo dhinac keliya culays saaray taasoo ka fog kaalintii laga sugayey beesha caalamka ee ahayd inay u heliso sharciga iyo nidaamka dalka u yaala arrimahan ayaa imanaya iyadaoo ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swan uu waraaq u diray gudoomiyaha guddiga doorashada ee jubbaland ergeyga qaramada midoobey ayaa warqadda ku sheegay inay jireen qodoba isla soo qaadeen guddiga doorashada jubbaland iyo ergeyga qaramada midoobey iyo weliba wakiilo ka socday igaad kulan ay yeesheen shan iyo tobankii bishan agost ergeyga qaramada midoobey ayaa sheegay in tallaabada ay guddidu ku kordhisay wakhtiga diiwaangelinta ee ilaa iyo sagaal iyo tobanka bisha ay tahay tallaabo ka hooseysa wixii laga filayey guddigaasi islamarkaana la iskula soo qaaday kulanka sida uu hadalka u dhigay ergeyga qaramada midoobey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland xamse cabdi bare ayaa soo saaray jawaab uu u jawaabay ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya war-saxaafadeedka uu soo saaray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland ayaa lagu sheegay dhowr qodob qodobka ugu muhiimsan ee lagu xusay warbixintaasi uu soo saaray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa ah in ay dib u fureen diiwaangelinta musharaxiinta doorashada oo saddex isho lagu daray taasoo ka bilaabaysa toddobiyo tobankii bishan agost ilaa iyo sagaaliyo tobanka bisha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dhammaan tallaabooyinka ay qaadeen ay ahaayeen kuwo muhiim u ah doorashada iyo hanaanka dimuqraadiyadda ee jubbaland ugu dambeyntiina gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland xamse cabdi bare ayaa qoraalkiisa ku sheegay in xubnaha guddiga iyo dhammaan cidda ay arrintani khusayso ay si weyn u aaminsan yihiin in hanaanka doorashada ee jubbaland uu yahay mid haysta taageerada shacabka jubbaland taasoo sida uu sheegay ka gedisan sida loo dhigay qoraalka ergeyga qaramada midoobey dhinaca kale ugaas xuseen ugaas maxamed ugaas qorane oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee jubbaland ee horey uga soo horjeestay doorashooyinka jubbaland ayaa sida lagu baahiyey warbaahinta maamulka jubbaland waxa uu taageeray hanaanka doorashooyinka ee socda danaha ummadda iyo dacatiga iyo dhibka taagan fiirinhaya waxaan go'aansaday inaan tanaasulaad arrinkaa ka nabadgelyo ummadda soomaaliyeed dhammaan meelay joogtaba nabadgelyaan ugu baaqahayaa gaar ahaan reer jubbaland nabadgelyaan ugu baaqahayaa aniguna iyo midnimo aniguna isin soomaaliyeed baan ahay mar walba soomaalinimada quweynay quweeya una taagan midnimada ummadda soomaaliyeed waana danaynhayaa marka waa midda saaka aniga soo celisay ee hadafkii iyo caradii iyo wixii aan ku jiray iga soo celisay anoo ilaalinhaya midnimada ummadda soomaaliyeed ayaa sabab u ah muranka doorashooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa ah mid in muddo ahba soo socday
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban saynab abuukar ayaa inoo haysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan loolanka siyaasadeed iyo khilaafka ka taagan hanaanka doorashada jubbaland iyo suurtagalnimada inay ka dhacdo doorasho madax bannaan oo la isku waafaqsan yahay waxaa dooda ay gala qaybgalaya suldaan cabdicasiis cumar beyle oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka soomaaliyeed iyo injineer axmeddey maxamed muuse oo baran ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeeyey suldaan cabdicasiis mar haddii laba baarlamaaniyo la sameeyey laba guddoomiye oo ay kala jaban tahay magaaladii waxay khatar u tahay inay dib u burburto oo halis ugu jirto kiiskaasna raadkiisa marka la raaco meeshuu ka yimid waxaa xallin kara dowladda federaalka soomaaliyeed oo faraha kala baxda maamul goboleedyada dhismahooda ilaan waayo arag baan kusoo noqonnay markaan soo aragno laga soo qaado koonfur galbeed markaan kasoo qoyno galmudug meesha maanta marayso burburkooda marayo dowladdu waxaa la rabaa ay ku habboon tahay inay inta faraha kala baxdo meeshii wax dhisata sida puntland oo kale laga casuumo calaamasaarka kasoo qayb gasho aad baad u mahadsan tahay suldaan cabdicasiis dib baan kugu soo laabanaya injineer axmedey maxamed muuse arrintaasi koley waa sida qof waliba ogyahay way cakiran tahay haddii ay cakiran tahayna cid bay dabada la gashaa ciddii diida hanaanka u yaala heer federaal ee wasaaradda arrimaha gudaha had iyo jeer inta ay ku lahayd maamulada dhismaheeda ee ka hor timaada uun baa dumada loo saari doonaa haddiiba qas uu ka yimaado ama qulqulata ay ka timaado ama dhibaato kaleeto ay ka soo baxdo kollay dadku ma wada wadaagayaan kolay eedda way caddahay eeddu meeshay aadayso waxay aadaysaa marka maamulka meesha jooga ee dhagaha furaystay haddii aan dib ugu laabto suldaan cabdicasiis waad maqlaysaa injineer axmedey wuxuu ku doodayaa in xaaladdu halkan inay soo istaagto inay sabab u ahayd in la iska dhiga tiray habraaci doorashooyinka wasaaradda arrimaha gudaha iyo doorkii wasaaraddu ay ku lahayd gobolada jubbooyinka adigu sidee baad u aragtaa wax xaqiiqaho waaqacaho la wada arkayo dadku ujeeda caruurta xataa ujeedaan in la ag mara waxba korori mayso guddiga waxaa sharciya oo sharciya oo dastuur baa sharciya dastuurka gobolada maamul goboleed u yaallaa wuxuu yahay in maamul goboleedku uu guddiga magacaabo doorashooyinka marka in odayaasha dhaqanku ay soo magacaabaan soo xulaan baarlamaanka in markaa cidda tartamaysa ay soo hogato soo dhoobato axmed madoobe wuxuu ku taagan yahay sharcigii dastuurigaha oo dhabtaaba ku taagan yahay wasaaradda faragelin wadda waxay ku bilowday kuwii ka horreeyey waxay dhalaysaa dalku inuu ku burburo dhibaata ka timaado shalay ka timid maalinta ka taagantahay galmudug dhul ku dhacday shalay waxay ku dhacday koonfur galbeed marka dowladdu hadday wax doonayso si siyaasad oo diblomaasi dadkeedii ku raadsato ku tabcatay la doonaya inay xoog iyo afduub ku raadsato waxba ku heli mayso aad iyo aad baan waxaan leeyahay dowladdu tallaabtay qaadayso wasaaradda arrimaha guda iyo fulintu waa qaldan yihiin injineer axmedey suldaan cabdicasiis wuxuu ku doodayaa hannaankay hadda hawsha ku socoto jubbooyinkay guud ahaan doorashada inay tahay mid saxan adigana waad saluugsantaho waxaad leedahay waa mid baalmarsan nidaamkii sharciga maxaad u sababaynaysaa
dadka murashaxiinta ah ee axmed la tartamaya in badan baa lagu dhibaateeyay meesha lagumana dhibaateyn kara xuquuq bay uleeyihiin kuwii ku dhashay kamtiira iyo jamaame ayaa ku jira qofka waa murashax wuu imanayaa dadkiisu mataqaanaay la kulmayaa guddiga doorashadu la kulmayaa salaadiinta uu la kulmi karaa iyo dadka mataqaanmaalka ciddoon la kulmi karaa laakiin haddii la yidhaahdo erboodkaba kama soo degi kartid oo aan hal ahayn oo laba ahayn oo la ogyahay oo qaarkood in dhiig isku daato ay u baajiyeen xataa qaarna ilaa hadda ay dhex joogaan oo caloolfayoobi aanu ahaynin maamulka meesha jooga dadka xataa dhex jooga murashaxiinta waxaad moodaa inay tahay waxaa afka qalaad lagu yidhahdo one man show ee show hal nin iska wato inay tahay baad moodaa suuragalna ma noqonayso oo macnaheedu ay tahay qofka ka jooga iyo kan hadda ordaya ee kale mid waliba xuquuq buu leeyahay xuquuqdaas inaan lagu gafin oo la gees marin ayaa muhiima in ay tartamaan bay xaq u leeyihiin in aanu hal qof soo qoranin ama aanu isagu ku ahayn qof mataqaanaa saamayn ku leh si gaar ah dadka odayaasha wax soo xulaya iyo kuwa la soo xulaya baarlamanka ah midnaba inay arrintu saa noqoto ayaa horta muhiim laakiin haddii aan meesha la teginba oo shacabka mingedo ilaa iyo jubbada hoose aan waxa qalbigooda ku jira bacdi ogeyn waxaad moodaa in la gees marayo waxyaalo badan oo xaqiiqada ah horay dowladda way ka fursan weysay in ay tidhahdo la shaqayn mayno wixii meesha ka soo baxa dowladdu kacaankii barakeysnaadoo telefoonka lagu maamulaya maaha marka u horeysa dowladdii meesha waa joogta sanatooraa la doortay gobol walba sanatooradiisii baa laga soo dowladda oga mas-uula marka xildhibaanadii maamul goboleeda ka yimid iyo sanatooradii goboleeda ka yimid iyo maamulkii hore u jiray kulli haddii la takooro la colaysto maxaa laga rabaa meeshaa soo baxaysa waxaa wey dowladda haddii aqoonsanin annagu waxaan leenahay ereygaas erey nasiib darraa weeye dowladda iyadoo saaka dhuusan mareeb fadhida wax ka qaban weydo burburkaa galmudug u geysatay waraarada usoo qortay aqoonsan mayno haddii wax wixii ka soo baxa maxaa ka imaanaya marka dowladdu waa tayni waataan taageeray inaan ka duuduuno hay-adahan xaq baan u leenahay faragelin xun bay ku socotaa in la yidhahda ka jooga khatartaan isku jidhaan in la yidhahdo waa xaq qabaan dowladdu dhibkay geysay maamul goboleedii hore usoo geystay waa wayaaran ugu filan kismaayaa dhaqana saa keenayana baabi'isaana dan maaha waxaan siinayaa injineer axmed dey waxaa la yidhi alif hadduu ka hagaago albaqruu kula tagaa hadduu alifka ka xumaadana albaqruu kula tagaa kii qalloocda marka haddii marka ugu horeysaba uu habraacu xumaado ilaa iyo doorashada meel xun unbuu ku dambaynayaa marka waxaan u malaynayaa murashaxiintu xaq bay leeyihiin kay u yihiinba ka jooga iyo kuwa kaleba in loo tura shacabkana xaqa biyo kama dhibcaanka ee meesha yaallo wey habraacaas dowladda ha la raaco haddii aan la raacin meel kale wax laga toosiya garan maayo meel kale oo hadhowin markii wax la doortay oo nin isdoortay ama koox isdooratay wax laga toosiyo ma leh qolyahan mucaarad oo mucaaradka waxaan ku jeedaa dowladan hadda taagan ee federaalka mucaaradka wa iyagana inay ka daayaan tahaluukada iyo hadba maamul inay dhinaca dambe kasoo fadhiistaan soo riixayaan ayaan absolutely aan dhihi lahaayo saasaan dhihi lahaa laba baarlamaan iyo laba gudoomiye bay arrintu maraysaa maxaad xalka u aragtaan si doorasho xor ah ay ku dhacdo oo dhinacyaduna ay isku waafaqsan yihiin suldaan cabdicasiis xalku wuxuu ku jiraa midkii agmaray dastuurka ee sharciga murashaxiintaana keentay guddiga laftiisa u yeehay murashaxiintu yidhi kaalaha kasoo qayb gala oo imada murashabada soo diiwaangeli oo sharciga soo aada oo beesha caalamku warkay soo saartay aqbalay oo wixii dowladdan ay raalli ka ahayd aqbalay marka waxaan la ogolayn axmed madoob sharci meel ka leexsan iyo wax la haleeyey midna ma jiraan waxaan rabaa dowladdu inay daacad ka noqoto dhismahaas ka socda jubbaland ay daacad ka noqoto jubbooyinku meesha dalku ka noolyahay waa jubbooyinka hadba waxaan ku talinaynaa marka inaan dib loo coraad loogu abuurin inaan xibyo kale baarlamaan kale laag dhisin oo dowladeennu baryada mid ka yimaada iska dhaafa inay kuwa kale xataa ka ilaalisa loo baahan yahay injineer axmeddey adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay xalku waa maamulka hadda jira inuu debco in murashaxiinta iyo isaguba ay wada fadhiistaan in sidii beesha caalamku ku talisay murashaxiinta la siiyo fursad weyn xerada laga soo oodanin ee iyaguna ay isdiiwaangeliyaan si loogu qanco dadka baarlamanka loo soo xulayo oo mugdi iyo madmadow aada u fara badani uu ku jiro waqtigan in taasna dib mataqaanaa loo farageliyo oo la falanqeeyo baa xalku ku jiraa dabadeedna la ysugu yimaado meel wanaagsan oo aan laga abuubin shiqaaqo iyo gacanka hadal iyo imtixaan shacabka lagu dhibaateeya aan lagu samaynin xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay suldaan cabdicasiis cumar beele oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka soomaaliyeed iyo injineer axmeddey maxamed muuse oo bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o e haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waatan saare cabdiaxmed oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka qurbe warbixintiinii la socotayba maalmahan waxaa si weyn loo hadalhayay dowladda maraykanka oo iyadu soo jeedisay sharci laga yaabo inuu dhaqan galo bisha oktoobar ee fooda nagu soo haysa sharcigaasi oo isagu ka xadidaya sharciyada dibna loogala noqon karo dadka aanan ku imaanin qaxootinimada dalkan maraykanka amaba aanan haysanin ogolaanshiyaha magangeliyo doon in gudaha dalkan maraykanka haddii ay ka qaataan waxyaabaha ceyrta ah haddii ay horey u haysteen garinkaarada dib lagala noqon karo haddaba sidee ayay arrintaasi saameynta ugu yeelan kartaa boqolaalka kun ee soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha dalkan maraykanka jaaliyadaha soomaalida ee gobollo kala gedisan ayaa in badan oo ka mida dadka soomaalida ah waxa ay ku tiirsan yihiin kabista amaba dhaqaalaha yar ee dowladda ka helaan sharciyadan saameyn intee leeg ayayse ku yeelan karaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya maxamuud nuur oo isagu laga soo doorto degmada sixty d ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota iyo sidoo kaleeta xasan cumar xasan dheere oo isagu ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolka ohaayo gaar ahaana magaalada colombos ohaayo hadalkana waxaa ku hormaraya maxamuud nuur xaqiiqdii sharcigan waa sharci horey u jiray laakiin madaxweynaha iyo dadka mas-uuliyiintu isaga maaragtay madax ka yahay baa bedelay sidii maaragtay loo adeegsada qof kastoo waddanka imaado sharcigan waxaa loo yaqaanaa public charge micneheedu waxaa weeyaan inuu shaksiga dalban karin dowladda maaragtay in ay caawiso xagga guryaha xagga maaragtay caafimaadka ama ha noqoto food stampka ama raashinka la qaato ama dhaqaalaha ha noqoto sidaas darteeda sharcigan waa lasii adkeeyey qofkii maaragtay ku yimi asili saameyn kuma yeelanayso refugina saameyn kuma yeelanayso laakiin qofkii visa ku yimi waxaa laga xanimi doonaa inuu qaato sharciga waddanka haddii maaragtay arrintaas ay dhacdo sharcigan wuxuu hirgelayaa bisha shan iyo tobankeeda laakiinse waxaan rajeynayaa in ururo badan ay isu tageen oo hadda ay ka dacwoonayaan sharcigan cusub laakiin hase yeeshee saameyn weyn bay ku yeelan doontaa bulshada soomaaliyeed khaasatan dadka hadiisada ku yimi dhinaca gobolka ohaayo magaalada colombosna waxaa ku jira xasan cumar xasan dheere oo ah madaxa jaaliyadda soomaalida halkaasi xasan dheere sharcigan sideed uga war hesheen amaba aad u maqasheen soo jeedintiisa wakhtigan ay tahay in ay saameyn doonto dad fara badanna la sheegay markii haddii uu dhaqan galo bisha oktoobar ee soo socoto horta markuu warreysa waa mahadsan tahay waa arrin cusub oo runtii aan weli lagu samaynin lafagur oo soo baxay dad badanna ay runtii la yaabeen sababta waxa weeyaan qofka qaxootiga waddanka la keenaa markuu waddanka yimaado wuxuu la mid yahay ilmo dhashay oo kale oo dhar u baahan oo hooyo u baahan oo so qofku wuxuu u baahan yahay inuu caafimaad helo inuu helo cunto inuu helo inuu shelter helo inuu iskuol helo intaas oo ah sharci sideedda bilood ugu horeysa kabacdiina uu noqdo qof isku filan oo fahma marka dad aada u fara badan baa waxay ku nool yihiin barnaamijkaas waad nala socotaa somali ban baa jira soomaalidu ma timaado oo dad hadda aada u fara badan oo soomaali oho sideedii bilood gudahooda ku jiraa ma jiro laakiin dad fara badan baa waxay ku nool yihiin oo aada dhaqaalahooda u hooseeyo guryaha dawladdu ay siiso iyo taageerada laga taageero cuntada iyo caafimaad wayna runtii dad badan baana dad badan oo aada u badan baanan maraykan weli noqon oo weli waxay ku jiraan qaxootinimadii iyaguna ku nool arrimahaas marka aad iyo aad bay u saameyn doontaa bulshada arrinkaana maahan arrin soomaali keliya khuseeya waxa weeyaan waa arrin waddankan oo dhan ka dhacaya waana mana waxayna noqon doontaa arrin ay ka hadlaan state walba congresska wuxuuna noqon doonaa siaan qiyaasaya arrin dagaal badan iyo buuq badan ka dhacday kolley meel kale ku dhammaan doona waayahay maxamuud nuur bal haddaan adiga kugu soo noqdo dadka gudaha waddankan maraykanka horey u joogay heesta gerinkaarada dowladda ku tiirsanaa qaxootinimona aan ku imaanin sidoo kaleetana aan gudaha waddankan lagu aqbalin ayagoo ah magangelyo doon ama bannaanka waxay doontaba sharciyaday haysteen ayaa laga yaabaa in lagala noqon karo ayaa la yiri sharciyan haddii sharcigan uu dhaqan galo sidaasi ma u ogtihiin xaqiiqdii waa sax qofka maaragtay hadduu ku yimi qaxootinimo refugee ama asailii qofka magangeliya laga siiyey waddanka sharcigaanayto maaragtay ma quseeyo dhibaato uma keenayso laakiin qofkii ku imaaday visa tusaale ahaan carruurtaada haddii aad maaragtay waddanka aad keentay visa ku imaadeen ama qofka xaaskiisa inuu u dalbo maaragtay sharciga waddanka visa ku imaaday sidaas darteed dadkaas waxaan rajeynayaa hadduu qofka green card haysto waa ka gudbay mar walba green card baa horey laga siiyaa laakiin markuu dalbanayo citizenship iyo waxyaalo badan baa laga xanibi karaa dood weyn baa hadda socotaa oo maaragtay aan rajaynayo maxkamadda sare inay arrintan si deg deg ay ku gaari doonto sidii maaragtay looga hortegi lahaa laakiin intaan la gaarin bishii shan iyo tobankeeda oktoobar wakti yar baa maaragtay naga xiga qof kasta oo maaragtay arrintan ay saameyn ku yeelanayso fadlan anaga inaynu la soo xiriiraan inaan u diyaarino maaragtay dadkii ka caawin lahaa dabcan xafiiska ilhaan cumar oo congress-yana ah xaafadan degannahay warbixinta ay u baahan yihiin way ka heli karaan kolle waxaan rajeynaya insha allah shir guud oo arrintan ku saabsana inaan samayn doono maalmaha soo socota aad baad u mahadsantiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen maxamuud nuur oo laga soo doorto degmada sigisti d ee magaalada minneabolis kana mid a xildhibaanada gobolka minnesora ee deegaanadaasi iyo sidoo kaleeto xasan cumar xasan dheere oo isagu ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee colombos ohio waxayna barnaamijka qurbay ugu waramayeen xaaladaha soo food saaray dadka qaxootiga ee soomaalida gudaha dalkan maraykanka iyadoo dowladda maraykanka ay ka fakarayso in sharciyo ee la cuskan doonto dadka aan qaxootinimada ku imaanin amaba aanan helin magangelyadoonka dalkan ee qaadanaya waxyaabaha ceerta ee dowladda ee dadku ku kabto barnaamijkii qurbana waa naga intaaye nabadgelyo
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaan ku danaysan doonaa mid ka mid a heesahan idinku talagalnay heeskaasi nuugu qeynay fanaanka nuur daalacay ayaan kusoo gabagabina baahintiin idaacadda idinka mislaanta af soomaaliga v o e tan kulanti dab waxaad leenaysaasi nabadgelyo